habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaadahay idaacaddeenna caawa ah iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa fiidnimo jimcaha bisha disembar ee sannadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa kow iyo soddon waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure qodobada aad ku maqli doontaanna dhegaystayaal caawa iyo dunida waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya
soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badantaha laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha hadda joogo maxamed xuseen rooble in uusan lahayn khibraddii runtii ee dalkan lagu gaarsiin lahaa ee doorasho
waxaa kale oo aan idiin haynaa dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno dhacdooyinkii sanadka sii dhammaanaya ee labada kun iyo kow iyo labaatanka qodobadaas iyo qaar kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida ciidamada ammaanka ee dalkaasi suudaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rasaas nool iyo sunta indhaha ka elmaysa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal ku mudaaharaadaya caasimadda iyo meelo kale kuwaasi oo ka dhana afgembigii bishii oktoobar waxaana la sheegay ciidamadu in ay dileen ilaa iyo afar ka tirsanaa mudaaharaadayaasha sida ay sheegtay koox caafimaad oo dalkaasi suudaana guddiga dhakhaatiirta suudaan ayaa bartooda twitter-ka waxa ay ku soo qoreen in dhimashadu ay ka dhacday magaalada mudurmaan iyadoo ay halkaasna ku dhaawacmeen sida la sheegayo dibadbaxayaal kumanaan qof ayaa isugu soo baxay caasimadda iyagoo garaacayay durbaano islamarkaasna lulaya calanka dalka suudaan waxaana ay ku dhawaaqayeen kacaan ciidanka waxa ay leeyihiin xerooyinka dibadbaxayaasha ayaa sidoo kaleeto dhagxaan ku tuuray ciidamada nabad sugidda ciidamada israa'iilna waxaa la sheegay in ay toogasho ku dileen nin falastiini ah oo u soo orday goob baska laga raaco oo ku taala daanta galbeed ee la haysto jimcihii isagoo uu mindi sitay iskuna dayey weerar warku waxa uu sheegay in catiif rayaan uu gaari uu ka soo degay meel isgoys ah uuna u soo dhaqaaqay dhanka dad rayada iyo askar israa'iila oo meel bosteejo ah ku sugayey bas ay raacaan waxaana la toogtay ka hor inta aanu soo gaarin wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa markii dambeeto waxa ay xaqiijisay in rayaan uu u dhintay dhaawac gaaray kuuriyada koonfureedna waxa ay sheegtay in ay kordhin doonto xanibaadaha iyo sharciyada kala fogaanshaha ee ugu adag labada toddobaad ee soo socda si ay isugu dayaan inay hoos u dhigaan kiisaska halista ee omicron dowladdu waxay sheegtay maanta oo jimcaha in xanibaadahaasi hadda kulanka meelaha dadka isugu yimaadaan lagu xadidi doono ilaa iyo afar qof waxaan ka badnayn bandooga sagaalka fiidnimo ee maqaayadaha iyo meelaha laga qaxweeyana uu socon doono ilaa iyo lix iyo tobanka bisha januari warkeen waa naga intaas goordhow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan dhacdooyinka caalamka ee sanadkan dhammaanaya balse marka hore ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka waa kan wariyaheenna muqdisho cabdicasiis barrow
kulanti wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaana idinla socodsiin doona anigoo cabdilcasiis barrowa guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadan hanaanka geedi socodka siyaasadda doorashooyinka soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgalaya doctor xasan sheekh cali nuur oo ah aqoon-yahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka islamarkaana dhiga siyaasadda sidoo kale waxaa barnaamijka igala qaybgalaya rofesor liibaan xuseen ciise oo kuliyadda sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa inala faaqidi doona oo inala jooga cabdulqaadir maxamed cusmaan oo loo yaqaano cabdulqaadir barnaamij waa falanqeeye faalleeya siyaasadda gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa marka hore barnaamijkan inaad marti inoogu tihiin waxaan jecelahay doctor xasan sheekh cali nuur inaan ku bilaabo doctor xasan sheekh cali aada baad ula socotay soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil uun keliya wada jooga doorashadii soomaaliyana aad bay dib ugu sii dhacaysaa khilaafkan maxaa soo celceliyay bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda aad magacooda sheegtay aniga mudane maxamed cabdulaahi farmaajo agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya rooblena wuxuu agtayda ka yahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayuu agtayda ka yahay mabda-iyan qofkii fikirka fikir kala qabana waa ku ixtiraama khilaafkan haddii uu aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsano wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay waddada ay ahayd siyaasadda soomaaliya inay ku socoto oo ahayd waddada nabad wax ku raadinta wada hadalka isqaadashada wada lahaanshaha dowladnimada iyo in siyaasadda soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda soomaaliya amar ku taagleen iyo xoog ciidan wax ku raadin waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan waxayna ahayd siyaasadda soomaaliya maadaama soomaaliya ay tahay waddan dumey oo dibu heshiisiin iyo isu keenid ku jira inuu qaato waddadii nabadda ee dadka asaga ka horreeyey ay ku shaqeeyeen oo dadka laysugu keenayo oo siyaasadda laisla lahaa si kale haddii loo dhigo soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan taha laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda soomaaliya siyaasadda soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geed fadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir barnaamij waad arkaysaa dooda rofesor xasan sheekh cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib u soo laabto sanad iyo afar bilood oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqaynayaan maxay kula tahay adiga khilaafkan inuu sal u yahay khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii soomaaliya ka soo dhacay khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii laba kun toban iyo labo oo runtii aa goobjoog u ahaa iyo sanadkii laba kun toban iyo lix waxaa dalka hogaaminayay ra-iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay cabdiweli gaas intuusan ra-iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladdii madaxweyne farmaajo oo markaas ra-iisul wasaaraha ka ahaa markuu madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna waxaa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh iyadoo runtii mar walba oo doorashada la galayo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn haddana waxay ku guulaysteen in ra-iisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo nambarkii markii labaad oo laba kun toban iyo lix waxaa dalka ra-iisul wasaare ka ahaa sanad sanadihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharma arke oo runtii markaa ka hor soo noqday ra-iisul wasaare soo noqday markaasna ra-iisul wasaare ah runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweynayaal ahaayeen laakiin ra-iisul wasaaraha hadda joogo maxamed xuseen rooble runtii khibraddiisa siyaasaddu waxay ka bilaabatayba ra-iisul wasaarenimada taasaa waxay tahay in uusan lahayn khibraddii runtii dalkan lagu gaarsiin lahaa doorasho intii afar iyo tobanka bilood ahayd uu joogay ra-iisul wasaaruhu wuxuu wakhti badan ku lumiyey safarro dibadda ah oo aanan macno badan doorashada u lahayn wuxuu wakhti ku lumiyey xilal qaadis oon macno badan doorashada u lahayn wuxuu wakhti badan ku lumiyey dagaal uu la galay hay-adihii amniga ooy ugu horeyso hay-adda nisa runtii aada la socotaan hadda oo la joogo maalmahaana waxaad dareemaysaa arrimo kale oo runtii aanan xataa qadiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmaynayn ayuu runtii sii galay waxaan rabaa brofesor liibaan xuseen ciise oo bulshada rayidka ka tirsan inaan u imaado brofesor waad la socotay khilaafkan uu soo taagnaa dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaad ahaydeen khilaafkii mar kale ayuu dib usoo laabtay aragtida aad qabtaan muxuu yahay bismi illahi raxmaan raxiim waa v o waa mahadcelinaya iyo dhammaan asxaabtayga la qaybgalaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas-uul uu soo noqdo waana ficlan waxaan is leeyahay waa ayaan darro weyn wey in niyadjab shacabka soomaaliyeed u timi marxaladan iyadoo la joogo wakhtigii kala guurka ahaa ee la sugaayay inay doorashooyinkii dhammaystirmaan way bilaabmeen ha ka jiraan cabashooyin ha ka jiraan yacni murano kala duwan oo habraaci iyo ha ka jiraan laakiin waxay ahayd marka kan aragtideenna aqoon-yahan ahaan iyo bulsho rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yani dhammaystiri lahaa doorashooyinkan loona turxaan bixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan ee mataqaanaa in la abaaro ay ahayd laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan in ay mas-uuliyiintu isku wada kaalmaystaan taa ayay ahayd laakiin waxaad moodaa tii in la hareer maray oo yacni aada moodo khilaafaad mararka qaarkood yacni laga daaqsan karay yani ama gar ku lahow ama gar ha ku lahaanin laakiin marxaladatan oo aad waddanka uu ku jiro marxalo kala guura dastuurkiisu aysan dhammaystirneen marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadkan uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaannimo in la muujiyo waa gartay waan u imaan doonaa waa fikir dad fara badan ay bannaanka keenayeen brofesor xasan sheekh cali sida cabdulqaadir barnaamij uu ku doodayo waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxaa sabab u ah ra-iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay anoo asiga qaadanaya arrintaasaa sabab u ah buu leeyahay oo doorashadii afar iyo toban bilood uu hore u dhaqaajin waayay sida madaxtooyadaba ay ku eedaysay inay arrintaan ay sabab u tahay adigu ma qabtaa doorashooyinka ra-iisul wasaare ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa ka mid a ama dibeedka waxaa ka mid a inaan tayda sheegto oo aanan qof tiisa aanu ku faragelin taasi waa principal aan aan leeyahay laakiin su-aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto ma odaga ummaddu ay ku heshiiso inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kalaa laga rabay laba kun laba iyo tobankii doorashadii dhacaysa haddaan tusaale usoo qaadanno sax waaye cabdiweligaas oo ra-iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas jooga xasan sheekh laba kun lix iyo tobankii toddobiyo tobankii ra-iisul wasaarihii waagaas joogay cumar cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hogaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hogaaminayey laba kun labaiyo tobankeena sheekh shariif laba kun lixiyo tobankeena xasan sheekh a hogaaminaya marka sidee bay ku dhici kartaa nin asigu tiisii gabay in la siiyo kiridhit ee ninkii la maagay ha lagu gegebeesto ee asaga la saaree laba culays yani waxay ka dhigan tahay tafsiir tafsiir guud haddaan ka bixinno hadalkaasi ayaa dul istaagtay waxay ka dhigan tahay yani waxay ka dhigan tahay annagoo eedeyn lahayn cabdiwiilgaas ka waran oo oo tiisi iyo tii sheekh shariif xambaari lahaay ama cumar cabdirashiid oo mas-uuliyaddiisa iyo mas-uuliyadda xasan sheekh dusha loo saari lahaay ayadoo xasan sheekh uu feelgaroobay ayadoo sheekh shariif feelgaroobay haddana ma eedayn lahayd cumar cabdirashiid iyo cabdulgaas ma eedayn lahayd lojiga caqligaa diidaaya annagoon qofna hadda aan fikirkiisa aan ku khilaafayn marka waaba meesha keli ah oo ay ay ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkan laba kun labaiyo tobankii doorashadii dhacday waxay ku astaysan tahay doorashadii sheekh shariif qabtay iyadoo owla qabtay cabdiwligaas laba kun lixiyo tobankii toddobiyo tobankii waxay ku astaysan tahay doorashadii ou qabtay xasan sheekh iyadoo ou la qabtay cumar cabdirashiid laakiin tani waxay ku astan astaysnaan doontaa doorashadii ou qabtay roble maxamed xuseen roble ayay noqon doontaa marka waa u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto intaas waxaa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay rofesor liban anna aan ku raacsanahay madaxweyne sheekh shariif isagoo asagoo mushtarax madaxweyne ah ayaa ra-iisul wasaarihi asagoo uu magacaabay ayaa wuxuu yidhi mudane madaxweyne anna waxaan ahay musharaxaan oo yidhi markaasay is-aqbaleen oo iyagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo soomaali ah ayay soomaaliya bootiyeen sidaasoo kale cumar cabdirashiid oo asna wuxuu noqdo musharax asagoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaataa kama jirin gacmahay is-haysteen shaqaday isla qabteen bal fiiri hadda hal waktigan maxaa dhacay khayre asoon dhihin musharaxaan ahay ayaa wuxuu yidhi keli ah doorasho ha la qabto meesha ka tuurta waa ogeed khayre ay ka tuurtay doorasho ha la qabta keliya xataa doorasho toosa ma dhihin doorasho dadban ma dhihin anaa musharaxa ma dhihin okay haddana rooblaa yimid musharax madaxweyne ma aha wixii hala toosiye u leeyahay markaasaa ciidan lagu soo weeraraya madaxtooyada dhexdeeda marka waad u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto arrinkaasne soomaali iyo ajnabiba waa arkaane wakti badan yaana isaga qaadina aan hore u socon meesha dhibaatadu ka jirtay waa gartay cabdulqaadir waad la socotaa doodaas madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihii horena markii uu doorasho soo hadal qaado ku tegay buu leeyahay profesor xasan sheekh cali ra-iisul wasaarahana doorashada isagoo ka shaqaynaya ayuu haddana horu socod la imaan laayaa sababo la xiriira khilaaf madaxweynaha ka imaanaya ad miyaana taa kuu muuqano oo doodaas dadka ay soo qaadayaan weliba dad badan ay qabaan aadan arki karin waxaan la soconnaa runtii afartii sano ama shantii sano madaxweynahan joogay farmaajo berigii hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbiye ku dhisan in la qabto sharcigii la dejiyeyna qaabkaasaa lagu dejiyey laakiin baarlamaankii jiray ayaa arintii wareejiyey oo ka dhigay in la aado doorashadan iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorasho dadban oo nooc hadda aan hayna ah oo doorashadii sanadkii hore laakiin waqtiga doorashada qofkii waxaan rabaa madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa oo sameeyey oo runtii madaxweynayaashii ka horreeyay xataa aysan samaynin ayuu wuxuu sameeyey sanadkan bilowgiisii bishii abriil oo ah in ra-iisul wasaaraha loo gacan geliyey markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wadatashiga qaran yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin waxyaabaha aan isku khilaafsannahay saaxiibkay iyo akhyaarta qaar waxay tahay shuruucda dalka mar walba waxay siinaysaa madaxweynuhu inuu yahay haykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo taasaa waxay keentay afar iyo toban bilood kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu dhaqaaji waayo doorashada ay timiday ra-iisul wasaaruhu shuruucda xataa lagu shaqaynayo waa ka horreeyeen oo sharciga toban iyo toddobo oo soo baxay sharciga laba soddon la yidhaahdo oo madaxweynuhu saxiixay octoobar sebtembar yaan rabaa uu saxiixay octoobar tobankeeda uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray oo la faafiyey ra-iisul wasaaraha waa ka horreeyey waxaa ka horreeya habraacyada lagu shaqaynaayo marka asagoona habraacyadiiasagoona habraacyadii asagoona habraacyadii iyo si fiican u darsin khibraddiisa oo siyaasad iyo dowladnimo iyo xilliga lagu jira runtii aan isleeyahay aada iyo aaday uga yar tahay ra-iisul wasaarayaashii hore wuxuu sameeyey guddigii khilaafaadka iyo toban toddoba xubnoodoo ka mida uu diray ma dhicin guddiyo khilaafaadaa jiri jiray waxaa jiri jiray technical committee xilligii laba kun toban iyo laba oo labaatan iyo toddoba qof ka koobna waxaa jiray guddi fiid la yidhaahdo oo federaalka ah haddana wuxuu ka shaqeeyey in guddigii fiidna khilaafaad uu ka dhex dhaco oo ugu dambeyn isqabqabsadaan guddigii oo guddi aana shaqaynayn hadda labadii guddiba ay noqdaan guddiyo maxaan kuu sheegaa cuuryaan ah taasi waxay keentay in madaxweynuhu madaxweynuhu uu faragelin ama toosin uu markii hore ku sameey waxaa ka sii daran oo ka muhiimsan waxaa ka sii daran oo ka muhiimsan madaxweyne farmaajo xilligiisii dhowr mar ayuu wuxuu sheegay in corruptionku uu yahay khad cas laba kun toban iyo sideedeedii xilligii octoobar sanadkii laba kun iyo labaatanka wuxuu soo saaray sharci aad iyo aad uga hormaanaya waxaan rabaa qaybta labaad oo aasaaska u ah sababta u ah profesor liibaan aad ayaan aragti aad tixgelinaya taa musuqmaasuqa unu imaan doonaa profesor hadda khilaafka waxa uu gaaray beesha caalamka inay soo farageliso ama hadalla ay ka soo saaraan marxalad bintaagan maraykanku waxa uu leeyahay waa in wada hadal la aadaa madaxweynahana waa inuu shaqada ra-iisul wasaaruhu taageeraa doorashada ku aadan arrintaasi misleedahay xal bay keeni kartaa markaad eegto waana la aqbali karaa dhinacyadiis hay kuwa aqbali karayo egtahay waxay la tahay beesha caalamka iyo soomaaliya marka aan fiirino arrimaha arrimaheeda waa maraaxil kala duwan ayay soo martay marxaladda kolkay dowladda kumeelgaarka ay ahayd waxaa jiri jirtay si toos ah arrimaha soomaaliya inay faraha ula geli jirtay oo iyaa jiri jiray marxaladan oo oo ka soo bilaabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa marxaladan waa dowladda si kala loola dhaqmaa oo calal aqal arrimaheeda daakhiliga waa loo tixgeliyaa ha yeeshe ee ee tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si aqoon-yahaan ahaan u fiiriso weli waxa ay jabtar seven ayaad moodaa inuu haraynayo howlaha soomaaliya oo kale sababtoo ah haddaad aragto dowlad mar kastaba envoy khaasa ama uqaabilsane arrimahood wasiir khaarijiya waa la arkay uqaabilsane haddii ay jirtaba waa dowlad korjoogtayn ama isha lagu hayo wey isha lagu hayo marka isku hayntaas keliya waxaa keenaysa iyadana dhaqaalo fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ay ku bixiyaan wadamada reer galbeedka ay ku bixiyaan marka taa waxaa keenaysa in maadaama mandiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhim laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dhaweyd ba waad aragtaa marka waxyaalaha ka soo baxaya beesha caalamka ha la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxaanay la tahay si toosa laakiin waa madaxda iyo hay-adahana way og yihiin in weliba jabtarka seven uu weliba haraynayo uu ka warqabaa marka waxay la tahay waa waa breshar lagu samaynayo maxaa la yidhaahdaa dhammaan dhinacyada si loo dejiyo arrimaha yani aan laga looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan is leeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yidhaahdo waxaa kaalin weyn oo aad yani oo qurux badan qaatay taliyayaasha ciidanka soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yidhaahday waxaan rabnaa inaanan marnaba aanan ku dhex milnin khilaafka siyaasadeed isla markaasna aan u dayno ani waxay la tahay annagana ka busharayd ahaan waxaan qabnaa hay-adaha dawliga ah iyo dowladeed oo qaranka ah iyo oo ciidanka uu ka mid yahay iyo iyo hay-adaha nafteeda wasaaraadka iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walbaba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaanaa dowladda lana waa kaas waa wax haraya khilaafkan siyaasadeedna waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaana lagu xaliyaa haddii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa profesor waxaan rabaa xasan sheekh cali inaan dadka na daawanaya na dhegaysanayana u caddaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helayna ay ay naawilayaan in la galo oo doorashadii lasii wado madaxduna ay wada shaqeeyaan ma kula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore tan maanta lala akhrin karo ma kula tahay in xalkaasi uu noqon karo mid miro dhala oo horena loogu socdo horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag laakiin nin hurday haddaad kiciso waa unkii aad taqiina wa maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa un farmaajihiisii wax isfarmaajo cusub soo dhala ma saa darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran ee, shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa boqol iyo saddexaad wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan kaasi waa heshiiskii dadweyne kii ugu sarreeyey waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee shan shan iyo labaatankii mey oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyo ra-iisul wasaaraha waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga soomaaliyeed inta wanaagga iyo waxwada qabsiga jecel waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka marka haddii aad dastuurkii aad haysatid oo aad haysatid heshiis siyaasadeed aad haysatid oo aad taageeradii shacbiga aad haysatid oo taageeradii caalamka aad haysatid haddana ay maanta madaxweyneyaashii maamul gobollada isu yimaadeen waxaa loo baahan yahay in laysu yimaado oo ay dhammayst hadda korba iyagaa go-aanka gaaray asoo asagu jooga ee madaxweyne hore villa soomaaliya waxba la weydiin ayaa go-aanka la gaaray haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto in- in maxamed cabdulaahi farmaajane melihi guriga uu degan yahay tirada hayska dhiiba melihi laakiin wax oo political credit ah oo tale ah oo haya male waa ninka madaxtooyadii gudaheeda ciidankii soomaaliya kuwa ugu dambeeyey koofi guduudda haddii hadduu dirbida isu geliyey wax damboo loogu laabta ma laha ninkuna waa ninkaa naqaano shan sano uuna hortaagnaay oon arkaynay siduu waxyeelaya aan arkaynay odaytanimadii oo gabay marka odaytanimo aan shan sana ka weynay hadda kama helaynee waktiga yaanan iska qaadin eh soomaaliya horaha u socoto doorashadaan dheh doorashadaan dheh ah, dadka qaar waa ogaaya macna dad oo wax rabaan waa iska cad- door- doorashadaan dheh waxay noqon doontaa doorashadii rooble taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha soomaaliyeedee dhalan doona qarniga dambe loo dhigi doonaa doorashadan inay ahayd doorashadii rooble ku gartay ee, cabdulqaadir xaalka maxaad u aragtaa Een, waxaan rabaa marka hore ee, dhibka dalka haysta waxawaaye waa aqoon-yahan aanan akhrinaynin shuruucda dalka u taalo Ee, shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo ee, profesoorka waxaa kaloo oo shuruucda dalka u taala tahay xeerka uu profesoorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay soddon oo ka yimid heshiiskii ee, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskaas qodobkiisa saddexaad faqradiisa koowaad waxaa ku qoran baarlamaanka soomaaliya ee tobanaad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhegayso ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kale koob iyo tobanaad marka xalka maxaad u aragtaa xalka wax wax yar aan dhamaystiro aan dhamaystiro qodobka labaadoo ku xiga oo faqradiisa biina waxay tahay hay-adaha kale oo ka mid yahay madaxweynahana way haynayaan ilaa lagu bedelo madaxweyne kale oo la dhaariyey ama asagu doorashadu inuu ku guuleysto mar kale loo dhaariyo madaxweynaha soomaaliya sidaas darteed waxaan rabaa eh, profesoorka iyo dadka kaleba inay ixtiraamkii oo madaxweynaha ay muujiyaan surliibaan waxaan rabaa ee, aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida ee, ee, aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin waxaan rabaa bal adiga tii bulshada rayidka adoo ku hadlaayo ee, adoo inaad qiimeyso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg xalka maxaad u aragtaa xalka waxaa weeye horta instituushanada dalka ee, ka jira ee ha-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kala guurka ku jira ee sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaabs uu ka jiro profesoorka hadda arrintan dastuurka waa asaas waa sax laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrado badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo waa la waa la sameeyey laakiin weli lama baas gareen waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro marka marxaladda noocaasa waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaas u- u- u- u noqonaysa aad baad umahadsantihiin dhammaantiin aad baad umahadsantahay adigana profesor liibaan doctor xasan sheekh cali profesor liibaan xuseen ciise iyo cabdulqaadir maxamed cusmaan oo cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano oo ah eh, falanqeeyo siyaasadeed Eh, barnaamijkii ayay igala qaybgelayeen akhyaartay nala socotay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo muqdisho idinkaga imaanayay dhegaystayaal daawadayaal intaan dib dambe isku arki doona waxaan idin leenahay nabadgelyo
cabdicasiis barrow ayaana soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan waa washington habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oon uga hadlayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya barnaamijkaasi waxaa wada jir u soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo caashi ibraahim aadan
waranti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka ee ka dhacay caalamka sanadka laba kun koob iyo labaatan dalka maraykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan waxaana toddobaadkii ugu horreeyey lixdii bishii janawari ay kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweyne donald trump ay xoog ku galeen xarunta koongareeska maraykanka ee capital hill ee magaalada washington d c oo ay muddo saacada ahna haysteen taageerayaasha trump ayaa xoog ku jiiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyey dhismaha capitol hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha koongareska maraykanka kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee electoral college-ka bishii disembar u doorteen madaxweyne joe biden muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka trump qaar daaqadaha xarunta jebinaya kadibna ka dusaya qaarkood ayaa hoolka sawirro ku galeeyey halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen trump ha joogo mudanayaasha labada aqal ee koongareeska maraykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah muddo saacado ah kadib ayaana dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markay booliiska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambaynta dhammaan mudanayaasha labada xisbi madaxweynayaashii hore ee maraykanka hogaamiyaasha koongareeska iyo siyaasiyiinta maraykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta koongareeska maraykanka ee magaalada washington d c madaxweynaha la doortee maraykanka joe biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda maraykanka balse ahaa kacdoon ka dhan ah dowladda madaxweyne ku-xigeenkii hore mike bens oo shir guddoominayey kulankii dhacay arbacadaasi ee labada aqal ee koongareeska ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldaraysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada washington d c qalalaasahaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda washington d c iyo sidoo kale gobolka virginia oo deris la ah caasimadda gaar ahaana magaalooyinka arlington iyo alexanderiya oo ay xuduud wadaagaan washington d c sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha maraykanka dhacdadii ay taageerayaasha trump ku galeen xarunta koongareeska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee maraykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka
isla bishii januari aqalka wakiilada maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo wakhtigaa ay muduxileedkiisu ka harsanayd hal toddobaad oo keliya xildhibaanoo dimuqraadi ah iyo toban ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ha ugu codeeyey mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne trump halka boqolsagaashan iyo toddoba oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan ah oo laba jeer dacwad xilka xayuubin ah uu aqalka wakiilada maraykanka ku soo oogo iyada oo lagu eedeeyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhan ah dowladda maraykanka dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox caraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada maraykanka xilli ay socotay ansixinta guushii joe biden uu ka gaaray doorashada shan qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka koongareeska haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha koongareeska in donald trump uu sameeyey waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo aqoon u leh arrimaha maraykanka oo degan magaalada denver ee gobolka colorado madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ahi in ay qabsadaan dhismaha baarlamanka ee waddanka maraykanka in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey in uu dafiro oo uu wax kabaajiraan ka soo qaado doorashadii maraykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday inuu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa laygaga shubtay si khalada bayna u dhacday isla bishii januari labaatankeedii ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka ayaa joe biden loo dhaarinayey madaxweynaha maraykanka iyada oo afar sano kadibna uu aqalka cad ka guurayey madaxweyne donald trump joe biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne donald trump oo magaalada washington d c ka tegey duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin biden isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tago ee maralago ee gobolka florida ee dalka maraykanka joe biden ayaa noqday madaxweynaha afartan iyo lixaad ee maraykanka iyada oo kamala harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota dalka maraykanka kamala harris ayaa noqotay haweenaydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyey ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda koonfurta aasiya ee noqday madaxweyne ku-xigeen caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa sanadka laba kun koob iyo labaatanna waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka maraykanka waa kan cabdikafaar cabdi wardheere oo aqoon u leh arrimaha maraykanka oo arrintaasi sharaxaya maadaama covidna uu jiro oo cudurkaani jiray amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kabital xiilka ama meesha aqalka baarlamaanka waxay keentay in runtii aad looga duwo sidii loo samayn jiray waagii hore waxay ahayd in intuu kabital xiilka soo istaago ay boqolaal kun ama samta marmarka qaarkood milyan qof ay u soo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay labaiyo tobanka duhurnimo tahay washington d c ammaanka magaalada washington aad iyo aad baa loo adkeeyey awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladu oo labaiyo tobanka kabital xiilka sidaan kuu sheegay aqalka koongareeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyey inay maaragtay cidaan la aqoon soo galaan geedi allaheed ma dhicin in maraykanka shacbigiisii oo boqolaal kun usoo daawashaday jireen ama ka qaybgeli jireen ay hadda isu ogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaaman yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay labaatan iyo dhowr kuna iyo iyo intaasoo kale oo boliis iyo maaragtay nabad suwiid kala ah
sanad iyo bar kadib markii la galay masiibada covid sagaal iyo toban ayaa bishii mey ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxa ay dadka qaangaarka ah ee ku nool maraykanka dhammaan kontonkiisa gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shariikadaha pfizer moderna amaba johnson an johnson waxay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha maraykanka oo gelisay rajo islamarkaana siisay nafis markii la hirgeliyey tallaabadan oo lasoo sheegay in kaysaska covid sagaal iyo toban uu hoosudhac ku yimid ameerika iyo meelo kale oo badan oo adduunka ka mid ah ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray tan iyo markaasna faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyey muddo sannad ka badan
qaaradda yurub ayay sanadka labada kun koob iyo labaatanka ka dhaceen dhacdooyin saamayn ku lahaa qaaradda waxaana eegaya wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil aad ayaad u mahadsan tahay xuseen guud ahaan wadamada yurub iyo dalka britain sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen xanuunka covid sagaal iyo toban dabcan ayaa sanadkan aad ugu fiday meelo badan oo ka mida yurub iyada oo laba farac oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyey dalta iyo omricon la helay markii ugu horreysay abid ayaa dowladda faransiisku waxa ay u yeedhatay danjirayaashii u fadhiyey maraykanka iyo australia waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka neeto ay heerkaasi isla gaadhaan waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada yurub waxaa ka mid ah dalka sweden oo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare u doorto gabadh isla maalintii la doortay ayay iscasishay haddana dib ayaa loo doortay aynu ku bilownee waxaa sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii geeriyooday saygii boqoradda ingiriiska amir philip oo ahaa sagaal iyo sagaashan jir saygii boqoradda britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo lixdan sannadood ah amiirkaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaarkood hadalla aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su-aalo aanay reer boqorku dadka weydiinin boqorada ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada britain u dirtay fasaxii masiixiga ku sheegtay in ay u darsatay dhowlacadayntii kaftankii iyo wehelkii seegeedii geeriyooday dhacdooyinka kale ee ka dhacay yurub waxaa ka mid ahaa murankii soo kala dhex galay wadamada faransiiska australia britain iyo maraykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay australia kaga baxday inay ka iibsato faransiiska iyadoo heshiisna la gashay maraykanka britainna ay xaggii dambe heshiiska ka gashay bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii dowladda faransiiska ayaa u yeedhatay danjirayaashii u fadhiyey maraykanka iyo australia cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo faransiiska ayaa bilowday sanadkii kun iyo toddoba boqol iyo sideed iyo toddobaatankii waana markii ugu horreysay ee uu faransiisku danjirihiisa uga yeedho washington sidoo kale waxa ay baris wadatashi ugu yeedhay safiirkii u fadhiyay australia wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu u yeedhay safiirada ay baris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan kadib ayuu yidhi markii uu amarkaasi bixiyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron london ayaa lagu eedeeyey inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursadoon ah dalka sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee gabadh ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay toddoba saacadood kadib doorashadeedii mandalena anderson ayaa lagu dhawaaqay arbacadii sagaaliyo labaatankii noofembar in loo doortay ra-iisul wasaaraha laakiin isla maalintiiba waa is casishay ra-iisul wasaaraha is casishay mandalena anderson ayaa warbaahinta xilligaasi waxa ay u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamanku u codeeyey miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hogaaminaysa xisbi keliya dalka sweden waxaa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysi ah ra-iisul wasaaruhu waa inuu iscasilaa ma doonayo ayaanay tiri haweenadaasi inaan hogaamiyo dowlad sharciyadeeda su-aalo la geliyey boqol sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka sweden markii haweenaydan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamanka ayaa isu taagay laakiin toddoba saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay ugu dambayntiise waxa ay noqotay ra-iisul wasaaraha dalka dhacdooyinka kale ee ka dhacay britain waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa krismaska waagaasi ayaa xanuunka covid sagaal iyo toban faraciisa cusubi uu faraha ka baxay waxaanay noqotay markii ugu horreysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaadhaan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka britain ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson oo ka hadlay muuqbaahiyeyaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer britain
waxaan jecelahay inaan galabtaydila hadlo waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca omicom ee xanuunka covid sagaal iyo toban waa inaynu xoojinnaa mashruuceenna tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen afarta sarkaal ee caafimaadka britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyo kaalinta afaraad sababtuna waa caddaymaha laaya in faraca omicom uu labadii ilaa saddexdii caana maalba laba jibaarmayo dad ayaa isweydiinaya ma muhiimba in aynu tallaalka saddexaad qaadano jawaabtu waa haa
aan idinku celiyo mar kale iyo caasha iyo xuseen dhacdooyinka kale ee caalamka ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa maraykanka oo ka baxay afghanistan halkaasoo ay talada la wareegeen kooxda daalibaan iyada oo xukunka laga qaaday dowladdii afghanistan ee uu maraykanku taageersanaa waxaana soo dhammaaday dagaalkii maraykanka iyo xulafadiisa labaatanka sano ay kula jireen daalibaan haddaba maxaa keenay in maraykanka uu ka baxo afghanistan waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciiye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain dalka afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib labadii kun iyo kowdii markii daarihii maraykanka ahaa la weeraray iyo pentagon iyaga oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey ururkii alqaacida ee uu hormoodaha ka ahaa usama bin laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinaya dalka afghanistan in ay dhiibaan usama bin laden ayaa waxaa timiday in maraykanka iyo xulafadiisa nato ay weerar ku qaadaan dalka afghanistan waxaa ka dhacay halkaa oon ogsoonahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba khasaare iyo naf badanba lagu waayey kaasi oo uu maraykanku weli guul buuxda oo muuqata uunan ka gaadhin oo uunan dalkii afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin dhacdooyinka kale ugu weynaa sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaa ka mid ahaa dagaalka ka socda etoobiya oo sanad jirsaday haddaba dagaalka etoobiya sidee ayuu ku bilowday maxaana sabab u ahaa waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya maxamed macalim oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha etoobiya kuna sugan magaalada diridhaba ee dalka etoobiya dabeecadda waddankan etoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taarikh dagaale taarikh horumarineed marna ma noqon mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed markii uu yimid abiy axmed laba kun sideed iyo tobankii wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira bahaweynkii ama kooxdii la oran jiray e b r d f iyagoo isla wada jiro oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horeeyey taariikhda etoobiya markii ugu horeysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddaday soo jirayey golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay boqol kiiba kontonna haween buu siiyey boqol kiiba kontonna rag buu ka dhigay waxaa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii etoobiya lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan oo jirayay la hoosgeeyey ayaa jiray marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyadna su-aal gaara weeye sidoo kale waxa weeyaan waxaa halkaas ka dhashay maadaama e p r d f la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii e p r d f e p r d f ta waa uu maaragtay nimanka tigreegu ay gacanta ku hayeen ama iyagu mas-uul ka ahaayeen e p r d f markaa waxay arkeen tigreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awoodii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayn laga sii fogeynayo waxaa intii usoo intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay iyagu inta badan hayn jireen oo laga fogeeyey sida booska nabad sugid taliska guud ee nabad sugidda etoobiya taliska guud ee ciidanka etoobiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey waxay arkeen marka in halkaa hula ay ka banaanaatay umaa albaabu kaga soo furmay intaas waa hordhici waayo waxa weye waxyaalihii khilaafka keena ayaan in yar dib rabaa inaan ugu noqday ahay khilaafkaasi markuu yimiday dowladda etoobiya iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii tigreeg way kala go-een markay kala go-een dowladda etoobiya waxa ay maaragtay nimankii ku eedeysay ooy maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan toban kun oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaariyeen saas darteed afartii november laba kun iyo labaatankii waxaa qarxay dagaalkii u dhexeeyey dowladda iyo dowlad deegaanka tigray inkastoo ciidamada dowladda ethoobiya ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyey ee sanadka laba kun koob iyo labaatanka ah haddana weli waa u socdaa dagaalka haddaba maxaa sabab u ah in dagaalku muddada intaas laga qaato waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya maxamed jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka maraykanka dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado number one ragada t blfto barka hore horta maahayn rag dhibaatayaal waayo wadanka soddon sano ayaa xakumayeen dadka ugu maal badan bay haayeen dadka jaqooyinka ugu waaweyn hayay haayeen sirdoolka wadanka wadanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen risooska wadanka gacantay ku hayeen marka inkastoo aada looga sifeeyey laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maqna ama raadkii ay kulahayeenba wali caawinaya waay siyaabaha iminka dowladda xitaa emergencyga usoo rogtay taasaa kamid a taas waa hal waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyadan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka ha lagu dayo nabadeed ha lagu eego oo la bashargarinayn dowladda taa lafteedu qayb ba ka ciyaartay kamid tahay saddexaad waxa sida igu muuqata aniga dagaalku markuu dee goosgoos noqdo ee ciidamada laftoodu ay kala qaybsamaan ciidamada markii ay tirada dagaalku markuu bilaabmay waa ogsoon tahay ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka ee dhinaca joogay iyo tigrey ciidamadii laftoodii baa kala qaybsamay marka ciidamadii federaalka in la in la qabto oo ay ka qaybtamaan ayaa dhacday oo ciidamad badan loo laayo taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay markaas ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qaybtamaan mashaakil baa ku jira marka isku soo waduuduub dhowrka saddexdaas arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay noqon doonto xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo china waxaan sii dagaalka sii dheeriyay taasa kamid ah reer galbeedka waxay rabaan china inay ka saaraan meesha china meesha influence weyn ku leh inay ka saaraan bay rabaan china kale siduu uga baxay way adag tahay because dagaalaha ethiopia aada buu u bedelay for the last twenty years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb u ka khaasatan infrastructureka taa laftooduna beesha caalamka pressure weyn bay dowladda abiy axmed saartay waa sababtay uga soo horjeeda nimka tawan bay tahay iyagu interestkooga ayay eegayaan taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa dhacdooyinka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka labada kun koob iyo labaatankana waxaa ka mid ahaa afgembigii ay milatariga dalka suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xiray ra'iisul wasaare cabdallah xamadoog oo rayid ahaa in kasta oo ay sii daayeen oo talada uu ku soo noqday haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha v o eda ee qaahira xuseen saxnuuni dalka suudaan sanadka labada kun iyo koo iyo labaatanka waxa uu u ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed dibadbaxyo rabshado wata iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha suudaan iyo xuduudda ay la wadaagaan dalkaasi ethoobiya sideedda bishii februari labada kun iyo koo iyo labaatanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudaan cabdalla xamduug ayaa soo dhisay xukuumad cusub oo ka kooban toddoba iyo labaatan wasiir oo toddoba iyo toban wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xorriyadda iyo toddoba wasiir oo qaadatay jabhadda kacdoonka halka wasiirada gaashaandhigga iyo amniga ay qaateen milatariga toddoba iyo tobanka bishii meey sannadda labada kun iyo koo iyo labaatanka shir caalami ah oo ku saabsan suudaan ayaa ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska kaasoo looga hadlay sidii suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi koo iyo labaatanka bishii sebtembar labada kun iyo koo iyo labaatanka xukuumadda kumeel gaarka ayaa shaaca ka qaaday in uu fashilmay iskuday afgembi oo ay wadeen saraakiil milatari shan iyo labaatanka bishii oktoobar labada kun iyo koo iyo labaatanka taliyaha milatariga suudaan oo ah madaxa golaha qaranka cabdulfataax al burhaan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabyada ah isla markaasina uu kala diray xukuumadda kumeel gaarka ee dalkaasi dalkana uu ku soo rogay xaalad deg deg ah lix iyo labaatanka bishii oktoobar labada kun iyo koo iyo labaatanka ayay saraakiisha milatariga suudaan sheegeen in ra-iisul wasaare cabdalle xamduug xabsi guri la geliyey toddoba iyo labaatanka bishii oktoobarna labada kun iyo koo iyo labaatanka ururka midooda afrika ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey xubinimada dowladda suudaan ee ururkaasi taasoo ay ku sababeen tallaabooyinka uu qaaday milatariga waddankaasi soddonka bishii oktoobar waxaa dalka suudaan mar kale ka bilowday dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay waxa ay ugu yeereen afgembiga ka dhacay dalkaasi halka kow iyo labaatanka bishii nofembar labada kun iyo koo iyo labaatanka hogaamiyaha milatariga suudaan cabdulfataax al burhaan uu warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay inuu ka laabtay go-aanadiisa isla markaasina waxaa heshiis siyaasi ah wada galay ra-iisul wasaare cabdalle xamduug iyo milatariga dalkaasi taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa halka siddeed iyo labaatanka bishii disembar labada kun iyo koo iyo labaatanka golaha qaranka suudaan ay isku raaceen hanaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee waddankaasi xili suudaan weli ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni xuseen saxluuni v o a qaahira
intaasna waxaa inoogu idin leh barnaamijkii gaarka ah ayaanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka intaan mar kale kulmayno anigay xuseen barnabo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhegaysteen dacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington iminkana waxaad ku soo dhowaataan heestan
nasiib yow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysa i tiri midaha noloshu waxay tahay aqo nasiib yahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midahan noloshu waxay tahay aqo nabarada waqtiga nitaaqada waanu mute macantabanidan ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasidka u noqon maayo ogo kaliyay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mute macantabanidan ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasidka u noqon maayo ogo naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niya jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabin ruuxin neceb hay jabin ruuxin neceb
cabdi casiis iskalaaji ayaana qaadayay heestaasi waxaana ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida inta aan mar kale kulmi doono waanu ibraahim xasan daandure idinle nabadgelyo